galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa isniin bisha may ee sanadka ka waa lix waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo booqasho ku tegay dalka kenya kana hadlay ujeeddada safarkiisa
waxaan rajaynayaa inaa insha allah heshiisyo dan u ah shacabkeenna labada shacab iyo labada dowladood iyo rijinka dhan insha allah inaan aan kusoo gebagabayno wayna noo sii socon doonaan commishin isku xidhan oo heer wasiirre ah oo shaqeeya oo mar walba isu imaada ayaa jira
qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah saamaynta roobabka guga ee ka da'ay soomaaliya
roobabkani waa roobabkii xilliga caadiga ugeys ka dii jiray laakiin miisaankoodu aad buu badan yahay khasaaraduna uu badan yahay meelaha ugu badan ee aadka u saameeyey geeska afrika waxaa ka mid a waddanka kenya dad badan oo laba boqol qof ku dhowbaa ku dhintay marka si guud waa roob uun aad roobabkii dii jiray oo dee aad intii ka badan un weeyi etoobiya uu saameeyey ugandha meelaha qaar buu saameeyey soomaaliya inuu ka da'aa la rajinaya roobab miisaankaa lihi
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada nairobi ee dalka kenya halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ee dalkaasi sida ay qortay warbaahinta dowladda soomaaliya ee sona booqashada ra-iisul wasaaraha ayaa salka ku haysa xoojinta xiriirka labada dal ee horumarinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga socdaalka amniga la dagaalanka kooxda al-shabaab arrimaha dalxiiska caafimaadka iyo waxbarashada xamse cabdi barre oo warbaahinta la hadlay markii uu ka degay nairobi ayaa isagana sheegay in wadahadallada ay la yeelan doonaan mas-uuliyiinta kenya ay ka rajaynayaan in lagu gaaro heshiisyo waaweyn oo ka tarjumaya danaha labada shacab labada dowladood iyo guud ahaan gobolka wuxuu kaloo sheegay in kadib kulamada uu la yeelanayo madaxda kenya in magaalada nairobi uu kula kulmi doono jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool afhayeen u hadlay ururka xamaas ayaa maanta sheegay in kooxda falastiiniyiinta ay sii wadi doonaan wadaxaajoodyada ku saabsan xabad joojinta dagaalka ka socda khaza iyadoo israa'el ay amar ku bixisay in dadka laga daadgureeyo magaalada rafax ee koonfurta gaza cabdulatiif alkhano ayaa sidoo kale wakaaladda wararka e f b u sheegay in si niyad wanaag iyo qalbi furan ay ku sii wadayaan wadahadallada isagoo ku celceliyo in loo baahan yahay in heshiis la gaaro si loo helo xabad joojin joogto ah iyo fulinta dalabaadka dadka falastiiniyiinta laakiin israa'el ayaa si cad u diiday in la gaaro xabad joojin joogto ah hadalka khaanuhu ayaa yimid kadib markii saraakiisha militariga israa'el ay maanta amar ku bixiyeen in falastiiniyiinta laga daadgureeyo bariga rafax ka hor duulaanka dhulka iyo howlgallada ay qorsheynayso inay ka fuliso koonfurta magaalada khaza kaasoo dhaliyey qayladhaan baahsan oo caalami ah israa'el ayaa rafax ku tilmaantay magaaladii u dambeysay ee muhiim ah oo xamaas ay ka talinayso kadib toddoba bilood oo dagaal ah waxayna madaxdooda marar badan sheegeen in duulaanka uu yahay mid aysan oga maarmin si ay uga adkaadaan kooxda islaamiga ah kadib markii wareeggii ugu dambeeyey ee wadahadallada xabad joojinta ee qaahiro ay ku guuldaraysteen inay natiijo wanaagsan ka soo saaraan dhammaadkii usbuucii hore wafdiga xamaas ayaa dib ugu laabtay qatar halkaas oo uu ku sugan yahay madaxooda arrimaha siyaasadda ismaaciil haniya xabad joojin kasta oo la gaaro ayaa waxay noqonaysaa tii ugu horreysay tan iyo bishii nofembar markaas oo xabad joojintii la helay ay suuragelisay in dhinacyada ay maxaabiis isku dhaafsadaan carqaladayn ku timid gaadiidka konteenarada ee badda cas ayaa sii kordhaysa waxaana la filayaa in ilaa labaatan boqolkiiba ay hoos u dhigto awoodda ganacsiga ee ka dhexeeya bariga fog iyo yurub ilaa rubca labaad ee sanadkan sida maanta laga soo xigtay shirkadda maraakiibta ee meerisk meeriska iyo shirkadaha kale ee maraakiibta ka shaqeeya ayaa maraakiibtooda u weeciyey agagaarka cape of good hope ee dalka south africa tan iyo bishii december si ay uga fogaadaan weerarada kooxda xuutiyiinta ee xulufada la ah iiraan kuwaasoo ku sugan badda cas iyadoo wakhtiga safarka dheer uu sare u qaadayo qiimaha xamuulka shirkadda meeriska ayaa warbixin cusub oo ay macaamiisheeda u dirtay isniinta maanta ku sheegtay in aagga khatarta ah uu markaasi sii ballaartay weeraduna ay soo gaarayaan meel ka baxsan xeebaha maraakiibtana ay ku qasabtay in safarkooda uu dheeraado taasoo keentay waqti iyo qarash dheeraad ah iyadoo ka fogaanaysa kanaalka suweys ee dalka masar shirkadda meeriska waxay ku qiyaastay in awoodda ganacsi ee u dhexeeya bariga fog iyo waqooyiga yurub uu hoos u dhici doono inta u dhexaysa shan iyo toban ilaa iyo labaatan boqolkiiba bilaha abril iyo juun hafayeen oo hadlay shirkadda ayaana sheegay in xaaladda badda cas ay weli tahay mid halis ah ugu dambeyntiina ruushka ayaa qorsheynaya inuu qabto dhoolotus militari oo loo adeegsanayo hubka nukliyerka ee aagga dagaalka sida ay maanta ku dhawaaqday wasaaradda gaashaandhigga tallaabadan ayaa timi maalmo kadib markii aqalka kremlinka ay si cadro leh uga jawaabeen hadalladii mas-uuliyiinta dalalka reer galbeedka ee ku saabsanaa dagaalka ukrein iyo ruushka iyadoo moscow ay ka digtay in xiisadda reer galbeedka ay sii kordhayaan wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dhoolatusyada ay jawaabo cadcad u yihiin wax ay ku tilmaantay hadallada kicinta ah iyo hanjabaadaha saraakiisha reer galbeedka qaarkood ee ka dhanka ah ruushka waa markii u horreysay ee ruushka uu si cad u shaaciyo ama uu ku hanjabo dhoolatusyo hubka nukliyeerka ah dhoolatusyada moscow ayaa waxaa ka mid ah bambooyinka hawada madaxyada gantaalada ridada dhow madaafiicda goobta gantaalada balastiga ee qaaradaha isaga kala gudba kuwaasoo loogu talagalay in loo isticmaalo aagga dagaalka laguna burburiyo dhammaan magaalooyinka ku dhawaaqista ruushka ayaa u muuqatay digniin ku socota xulufada reer galbeedka ee ukrein oo ku lug yeeshay dagaalka qaar ka mid ah saaxiibada reer galbeedka ee ukrein ayaana horey walaac uga muujiyey hurinta colaadda iyadoo laga cabsi qabo inay ka gudubto ukrein oo ay isu bedesho dagaal u dhexeeya isbahaysiga milatari ee nato iyo ruushka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ku celceliyey inuusan meesha ka saarin inuu ciidamo u diro ukrein wasiirka arrimaha dibadda ee u k david cameron ayaa isagana sheegay in ciidamada kiev ay isticmaali doonaan hubka ridada dheer ee britain si ay u weeraraan bartilmaameedyada gudaha ruushka qaar ka mid ah dalalka kale ee neto ee hubka siiya kiev ayaa iyagana ka gaabsaday suurtagalnimada arrinkaasi dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta booqasho rasmi ah ku tegey dalka kenya ra-isul wasaaraha oo imaatinkiisa kadib la hadlay dadkii soo dhoweeyey ayaa waxa uu hadal uu baahiyey telefishinka qaranka soomaaliya ee s n t v uu ku sheegay in muddada uu joogo ay labada dhinac waa kenya iyo soomaaliya ay geli doonaan heshiisyo muhiim u ah labada waddan sidoo kale waxa uu sheegay inuu kulan la yeelan doono soomaalida ku nool waddankaasi warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaha v o eda ee kenya intisaar saalax xuseen booqashada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre uu ku yimid magaalada nairobi ayaa waxa ay ku qotontaa in dowladda soomaaliya iyo kenya ay kala sixiidaan heshiisyo ku aadan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada wadan horey ayaa waxaa magaalada nairobi ugu sugnaa guddi farsamo oo u gogol xaarayay heshiisyada ay wadagalayaan labada dowladood iyadoo maalintii shalay ahna wasiirada arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo dalka kenya ay ku kulmeen magaalada nairobi haddaba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa markii uu soo gaaray magaalada nairobi kadib waxa uu ka warbixiyey ujeedada safarkiisa laba ujeeddo ayuu safarkan uu leeyahay mid waxaa midkan dee formalka ah oo labada dowladood ay ku wada hadlayaan wana wada hadlayaan waxyaabaha danta u ah labada dal ee walaalaha ee dariska ah waxaan filayaa inay maalmahan joogeen dad oo technical oo labada dhinaca kadibna wasiiradii baa kusoo biiray maantana anigaa kusoo biiray waxaan rajaynayaa inaa insha allah heshiisyo dan u ah shacabkeenna labada shacab iyo labada dowladood iyo rijinka dhan insha allah inaan aan kusoo gebagabayno wayna noo sii socon doonaan commission isku xiran oo heer wasiire ah oo shaqeeya oo mar walba isu imaada ayaa jira kaasaana haddii laha yhado la active garaynayaa haddana shaqadiisu ay socotaa taas waa intaa qaybta kale ee safarka insha allah waa qaybtaan isugu imaan doono bulshadeenna kala duwan ee kenya ee soomaalida joogta waan is arki doonnaa haddii laha yidhaahdo si intii suurtagala halhal iyo si gruub gruuba intaba iyo si waxaan rajaynaya insha allah weyn oo aynu ku sheekaysanaba waa heli doonaa heshiisyada la filayo in labada dowladood ee soomaaliya iyo kenya ay kala siixidaan ayaa waxaa ugu horeeya adkeynta xiriirka labada wadan horumarinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga socdaalka iyo amniga intisaar saale xuseen v o a nairobi
xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha bini-aadanimada ayaa sheegay in roobabka ka da-aya guud ahaan gobolka bariga afrika ay saameeyeen ilaa lix boqol oo kun oo qof oja ayaa sheegtay in soomaaliya roobabka guga ay saameeyeen boqol saddex iyo lixdan kun oo ruux kuwaas oo toddobiyo soddon kun oo ka mid ah ay barakaceen warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo haya xuseen barre aadan roobab mahiigaan ah oo daadad dhaliyey oo ka da-ay dalalka burundi kenya soomaaliya ruwanda iyo tanzaniya iyo meelo kale oo ka tirsan bariga afrika ayaa sababay khasaare nafeed barakac iyo burbur haddaba roobabkan iyo khasaaraha ka dhashay waxaa faahfaahin ka bixinaya xuseen maxamed yuusuf oo ah sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee urur goboleedka igad kuna sugan magaalada nairobi roobabkani waa roobabkii xilliga caadiga ugeyska dii jiray laakiin miisaankoodu aad buu badan yahay khasaaraduna uu badan yahay meelaha ugu badan ee aadka u saameeyey geeska afrika waxaa ka mid a waddanka kenya dad badan oo laba boqol qof ku dhow baa ku dhintay khasaarooyin badan oo xagga jidadka iyo waddooyinkai u geystay oo dhibaato badan baa ka dhacday oo uu baabi'iyey marka si guud waa roob uun aad roobkii dii jiray oo dee aad intii ka badan un weeyi etoobiya uu saameeyey uganda meelaha qaar buu saameeyey soomaaliya inuu ka daa rajinaya roobab miisaankaa lihi soomaaliya waxaa kaloo kuwa macnihii khasaare had iyo jeer dhibaato ku keeni kara biya xagga etoobiya ka yimaada oo had iyo jeer fatahaad keena dar had waxaan arkay clib laga soo duubay webiga shabeelle oo kusoo fatahaya macnihii soo kor cabirkooda ay soo kordhayaan taasina markasta dee waxaad fahmi karta inay macnihii meelaha hoose ee soomaaliya uu fatahaad ka keeni kara mar walba oo dee khasaarihiisu uu noqon karo sidii aan naqaanay ah hadiyo jeer inuu barakicin badan iyo dee keeno dhibaatooyin xagga beeraha taasina waa arrin dadka soomaalidu inay ku baraaruganay tahay oo dee hadiyo jeer laga diyaargaroobo xogta waa la hayaa laakiin isticmaalkeeda unba iyo ka diyaargarowgeeda muhiimaha mar kasta waa sidaas caadadla roobabkan iyo khasaaraha ka dhalan kara ayaa walaac ku abuuraya dadweynaha oo markii horeba la ildarnaa duruufo kala duwan haddaba waa sidee sida ugu habboon ee looga gaashaaman karo khasaare ka dhasha roobabkan waxaa inoo faahfaahinaya xuseen maxamed yuusuf oo ah sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee urur goboleedka igaad kuna sugan magaalada nairobi waa horta dee arrinta ugu muhiimsan waxa weeyaan wacyigelinta iyo waxaan la dhahaa digniinta hore weeye dadka in loo sheegaa arrintaasi mar walba way jirtaa waa laga digaa marka dee waxaa lasoo saaraa bayaano had iyo jeer arrintaa ka digaya xogahana waa la isweydaarsadaa marka wadamada iyo si guud ee ururada ka shaqeeya waxaan isbeddelka cimilada iyo wixii la xidhiidha laakiin muhiimadda koowaad waxa dadka la gaarsiiyo macnihii digniinta hore dadka xoola dhaqatay beeraleyda bay dhibaatada had jeer ku dhacda marka arrinta ugu muhiimsan in loo sheegay tahay waxa weeyaan dadka lagu wacyigeliyo sidii lagu gaarsiin karaba inay ka guuraan dhulka joogoodu hooseeyo iyo meelaha biyomareennada ah taasoo dhibaato ku keeni karta lafahooda iyo xoolahooda iyo hantidoodaba arrinta ugu muhiimsan waa taas markaa dhulka ay haddii laga hadlayo webiyada inay ka fogaadaan imika waxaan arkay beledweyn oo durba daraad meelaha qaar ay biyo ku fataheen marka arrinta ugu muhiimsan ee dhibaatada lagaga baaqsan karaa waxa weeyaan loo sheega dadka inay ka guuraan meelaha joogooda hooseeyo oo ay guuraan meelaha joogoodu sarreeyo xoolahooduba taxadarna ay ka sameeyaan xilliyada roobka markuusan u badanyo kale waa aniga sidaan mar hore ku sheegayey waxaa dhacda in ay dadku macna dhibaato biyo aan meeshaba kadiidna dhibaato u keenaan oo dee biyo meel kore ka da-ay daadadu waaweyn ay keenaan inuu macnihii meel aan rooba ka tiixina dhibaato u keenaan marka inaanay meelaha dooxooyinkaa degin dadku oo ay ka guuraan xogahaana ay la socdaan marka ama dee wacyigelintuna markaa inay joogto noqoto haddii loo tegi karo dadka toos loogu tegi karo iyo haddii idaacadaha looga sheegi karaba waa guliyo taagan qof kasta oo ka shaqeeya arrimahan taasunbaa laga baaqsan karaa dee roobka inaguma baashin karno dee waa raxmadda ilahay lase laakiin ka diyaargarowgaasaa muhiima in dadka looga digay in guuraan meelaha hooseeyo joogoo sariyey u guuraan wixii diyaargarowga kale xagga kahaysashada calafka iyo raashinka laftooda iyo dee waddooyinkaa xidhmayo dhulku inay waddooyinku roobku biyaha gooyaa laga yaaba marka diyaargarow guud oo dhinac walbala inay sameeyaan baa dee muhiima sida marka in laga barto macnihii dee dhibaatooyinkii horeyna soo maray marka in cashar laga barto oo aan mar walba dee dhibaato mar hore dhacday aana dhicin baa iyadna muhiim oo taasaa in lagu celceli tahay intaasaan kusoo koobaya hadii laila xafiiska qaramada midoobey ee arrimaha bini-aadantinimada ayaa sheegay in gaarsiinta qaar ka mid ah gargaarka meelaha ay dhibaatadu ka dhacday ay weli tahay caqabad maadaama qaar ka mid ah waddooyinka muhiimka ah ay daadadku jareen amaba ay xidheen
mahadsanid xuseen barre aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayey maalmihii lasoo dhaafay waxaa gobolka gedo gaar ahaan inta u dhexaysa degmooyinka luuq iyo doola uu ka socday howlgallo lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab waxaana howlgalladaasi faahfaahin ka bixiyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka gedo sida uu faahfaahinta warkaasi noogu soo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad howlgalkan oo labadii maalmood ee ugu dambeeyey ka soconayey deegaano ka tirsan gobolka gado gaar ahaana deegaanada u dhexeeya luuq iyo doolow ayaa waxaa iska kaashanayay ciidamada ammaanka ee xoogga dalka ee ku sugan gobolkaasi gado dagaal khasaare geystay ayaana ka dhacay inta u dhexaysa luuq iyo doolow kaasoo dhex maray al-shabaab iyo ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanadaasi howlgalkan oo labadii maalmood ee u dambeysay si weyn uga soconayay deegaanadaasi ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ay deegaanadaasi ay tuulooyin hoos taga degmooyinka luuq iyo sidoo kale doolow ay gaareen xubno ka tirsan al-shabaab islamar ahaantaana ciidamada oo taa ka duulaya waxaay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ka bilaabeen gobolka gado gaar ahaan deegaanadaasi u dhexeeya luuq iyo doolow mas-uuliyiintii hogaaminaysay howlgalkaasi ayaa sheegay in ay doonayaan in ay ka sifeeyaan deegaanadaasi siday hadalka u dhigeen kooxda al-shabaab islamar ahaantaana ay howlgallada sii wadi doonaan daahir maxamed nuur oo ah guddoomiyaha degmada luuq ee gobolka gado islamar ahaantaana qayb ka ahaa mas-uuliyiintii hogaaminaysay howlgalkaasi ayaa ka warbixiyey ugu horreyn ujeedka howlgalkan cismaan nuux xaaji macalimo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka gado ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey howlgalka ay qaadeen ee ka bilowday inta u dhexaysa luuq iyo doolow halkan waxaa kaloo nagu mahad celinayaa maamulka degmada ugu horreya guddoomiyaha gudoomiyihii yurkub dhammaan saraakiisha qaybahooda kala duwan oo maxaan ku rahdaa ciidanka hogaaminaysay waxaa ka dhacay halkan howlgal qorshaysan oo aad iyo aad muhiim u ah waxaa go'doon ahaa muddo wakhti ahba waddada u dhexaysa doolow iyo luuq maanta ciidanka waxay ka howlgaleen degmada luuq dhanka kalena waxay ka soo howlgaleen beled xaawa iyo doolow ayagoo hogaaminayaan maamulada iyo saraakiishii ciidamada sidii taliyaha guutada iyo abaaduulaha ee qaybta iyo saraakiisha boliiska iyo nabadsuguddaba dhammaan maxaan ku rahdaa degmooyinka waa laysaga soo gurmaday halkaa waxaa ka dhacay dagaal aad u ba'an nimankii nabadiidka ahaana waxaa ku gaaray khasaara aad u ballaaran ilaa afar qof waa kaga dhinteen halka iidaheed dhowr qofna maxaan ku rahdaa dhaawac ay ku jiiteen aad iyo aadaan maxaan ku rahdaa ugu mahad celina ciidanka xogga dalka soomaaliyeed si ay saaka u dagaalameen insha allahu tacaala howlgalkan waa sida u bilowday mar dambe waxaan filayaa inuusan ciidankan maxaan ku rahdaa meelaha uusan sii joogi doonin waxaan jecelnahay taliska iyaga inuu noqon doono geedweyne aad iyo aad u mahadsantiin dhammaan saraakiisha ciidanka qaybahooda kala duwan iyo maamulka degmada maamulka degmooyinka siday u gurmanayaan maalmihii lasoo dhaafay howlgallo aad u xoogan ayaa ka soconayay deegaanada u dhexeeya luuq iyo doolow iyadoona mas-uuliyiinta maamulku ay sheegeen in ujeedku uu yahay in ay xaqiijiyaan ammaanka waddooyinkaasi oo ay sheegeen in ay maalmahan halkaasi ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
donald trump oo ah tartamaha loo badinayo inuu xisbiga jamhuuriga u matalo doorashada madaxtinimo ee maraykanka ayaa sheegay in haddii dib loo soo doorto uu soo celin doono mamnuucidii dhinaca socdaalka ee uu ku soo rogay dalal ay dadkooda muslimiin u badan yihiin mamnuuciddan ayaa ahayd mid muran badan dhalisay muddadii uu trump xilka hayay arrintan ayaa waxaa beddelay madaxweynaha hadda xilka haya ee joe biden markii doorashada uu ku guulaystay wariyaha v o eda scott stein ayaa warbixintan diyaariyey maxamed cabdi sandheere ayaana soo koobaya xilligii uu tramp xilka madaxtinimo u tartamayey sannadkii laba kun iyo lix iyo toban waxa uu ballan qaaday inuu beddeli doono hannaanka socdaalka ee maraykanka si sida uu sheegay oo argagixisada dalalka islaamka ka imanaya uu maraykanka uga ilaaliyo waan ka ilaalinaynaa muslimiinta argagixisada aadalkeenna boqolkiiba boqol ikhtiyaar kale ma haysanno ikhtiyaar kale ma haysanno ayuu yidhi markii uu xilka madaxtinimo qabtay trump waxa uu mamnuucay toddoba waddan oo dadkoodu ay muslimiin u badan yihiin arrintaasi oo dhalisay dibadbaxyo iyo dacwado maxkamadaha laga furay sida miduu xidhayay ururka xorriyadda madaniga ee maraykanka ee la soo gaabiyo a c l u waa kan lee glarant madaxa ururka a c l u haddii ay khatar toos ii jirto waa in si keli keliya baadhis loogu sameeyaa laakiin waa inaynaan u qaadan in koox ama dad diin gaara haystaa ay ka khatar badan yihiin kuwa kale mamnuucidda dhinaca socdaalka waxa ay dacwaddeedu gaartay ilaa maxkamadda sare ee garsoorayaasha muxaafadka ay ku badan yihiin kuwaasi oo go'aankii trump taageeray arrintaasi waxaa u dabaaldegay donald trump isagoo markaas aqalka cad ku sugan ayuu arrintan ka hadlay waa inaan adadkaannaa waa inaan bad qabnaa oo aan amni haysannaa ayuu yidhi baiden ayaa markii uu ku jiray ololaha doorashada ee sannadkii laba kun iyo labaatan diiday mamnuuciddii uu trump ku baaqay waad og tahay waa inaynaan oggolaanin madaxweyne faafinaya nacayb iyo in muslimiinta la faquuqo kaas oo durbaanka u tumaya mamnuucidda dhinaca socdaalka ee muslimiinta baiden ayaa go'aankaasi joojiyey markiiuu xilka madaxtinimo qabtay hadda afar sannadood kadib trump ayaa taageerayaashiisa gobolka wisconsin toddobaadkan u sheegay in waxa ka socda bariga dhexe ay ku qanciyeen inuu sii wado mamnuuciddii dhinaca socdaalka waxauu yidhi ma doonayo jihaad maraykanka gudihiisa ma doonayno in magaalooyinkeenna waaweyni ay hoy u noqdaan argagixiso maalinta koowaad ee xilka trump waxaan soo celinayaa mamnuuciddii safarka waxaana kinayaa oggolaanshihii qaxootiga argagixisadana dibadda ayaan kaga haynayaa waddankeenna sidii aan horay u sameeyey ayuu yidhi ololihiisii baiden ayaa aad u ammaanay kaalintii soo galootiga ee taariikhda maraykanka isagoo koox ololihiisa lacag ku yaboohay u sheegay toddobaadkan in dalal kale ay arrintaasi la dhibaatoobeen maxaa yeelay waxaa ka jira ajaanib nacayb waa maxay sababta u dhaqaalaha shiinuhu u luudayo maxaa jabaan u keenay dhibaatada maxaa ruushka iyo indiya haystaa ajaanibta ayaa laga necab yahay ma doonayaan soogalooti soogalotigu waa waxaa awoodda inoo yeelay kaftan ma aha ma aha wax ka badbadaysa maxaa yeelay waxaan haysannaa qulqul shaqaale doonaya inay waddankan u joogaan sidii ay wax ugu biirin lahaayeen ayuu yidhi ra'yi ay wada sameeyeen jaamacadda hartford xarintooda culumta siyaasadda maraykanka iyo hay-adda haris ayaa muujinaysaa in arrimaha socdaalka iyo sicir bararku ay yihiin arrimaha kaalinta hore kaga jira waxyaabaha codbixiyaasha maraykanku ay danaynayaan
aad ii u mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo warbixintaasi noo soo koobayey xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa u safraya dalka guatemala brito si uu uga qayb galo shirweyne heer gobol ah oo ku saabsan qulqulka muhaajiriinta muhaajiriinta maraykanka imaanaysa ayaa qodob weyn ka ah arrimaha doorashada ee dalkan maraykanka warbixin ay qortay v o a waxaa inoo haysaa sahre cabdi axmed
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ah tony bilikan ayaa waxa uu talaadada u safri doonaa guatemala si uu markaasi wadaxaajood goboleed ah uu uga yeesho arrimaha socdaalka saraakiisha ayaa waxa ay ka wada hadli doonaan xoojinta maareynta socdaalka iyo isdhexgalka qaxootiga sida ay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxaana socdaalkiisan uu imaanayaa laba sano kadib markii koox ka kooban labaatan dal ay ku heshiiyeen sidii loo qaabeyn lahaa iskaashina looga sameyn lahaa arrimaha socdaalka xogaye bliken waxa uu hoosta ka xariiqi doonaa horumarkeena labadii sane lasoo dhaafay waxa uuna sii wadi doonaa tallaabooyinka wadajirka ah ee socda si loo xoojiyo maareynta socdaalka bini'aadanimo iyo dhaqangelinta adag wadooyinka sharciga iyo marinada u helitaanka ilaalinta iyo kobcinta qaxootiga iyo isdhexgalka qaxootiga amerika sidaas waxaa yiri afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka matthew miller oo ku yiri hadal uu soo saaray oo qoraala baaqa los angeles ee socdaalka iyo ilaalinta qaxootiga waxa ay ku celinaysaa ayaa layidhi qaabka loo qaabeynayo in la abuuro sharuudo ammaan nidaam bini'aadanimo iyo socdaal joogto ah oo ay ka go-an tahay dhinacyadu inay ilaaliyaan badbaadinta iyo sharafta muhaajiriinta qaxootiga magangelyo doonka ah iyo dadka aanan wadamada lahayn waxaa sidoo kaleeto lagu iftiimiyey baaqaasi in loo baahan yahay in wax laga qabto sababaha keena in dadku ay guryahooda kasoo haajiraan madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa dabayaaqadii bishii maarso waxa uu ku martigeliyey dalkan maraykanka madaxweynaha watemala bernardaro aravelo waxa ayna ka wada hadleen arrimaha qaxootiga aqalka cad ka hor inta uusan aadin watemela bliken waxa uu ka qaybgeli doonaa shirka amniga xagga internetka ee looga hadlayo california miller ayaa waxa uu yiri bliken waxa uu faahfaahin doonaa dadaalada maraykanka ee lagu kobcinayo midka loo dhan yahay ee ammaanka barwaaqada ah xuquuqda ixtiraamka leh iyo sidoo kale badbaadada iyo sinaanta ayada oo loo marayo aragtida dhabta ah ee maraykanka iyo aragtida firfircoon ee meelaha tiknolojiyadda muhiimka ah oo ay ku jiraan internetka xagga dijitaalka ah iyo qeybaha kaleeta tiknolojiyadda
mahadsanid saare cabdi axmed oo warbixintaasi noo soo koobaysay weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii cawaalo aadan iyo amina afriig
timaam qurux timo hadhaa tiriigu weegtaan calmaday
halkaaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington goordhow waxaad dhegaysan doontaan warar iyo warbixinno kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunida kaleba marka horese aan idin dulmaro warka madaxdiisii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta booqday magaalada nairobi ee dalka kenya halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ee dalkaasi sida ay qortay warbaahinta dowladda soomaaliya ee sona booqashada ra-iisul wasaaraha ayaa salka ku haysaa xoojinta xiriirka labada dal ee horumarinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga socdaalka amniga la dagaalanka kooxda al-shabaab arrimaha dalxiiska caafimaadka iyo waxbarashada xamse cabdibarre oo warbaahinta la hadlay markii uu tegay nairobi ayaa sheegay in wadahadallada ay la yeelan doonaan mas-uuliyiinta kenya ay ka rajeynayaan in lagu gaaro heshiis muhiim ah oo ka tarjumaya danaha labada shacab labada dowladood iyo guud ahaan gobolka madaxa qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha nukliyeerka ee i a e a rafael groze ayaa isniinta maanta ah safar ku tegaya dalka iiraan halkaasoo mas-uuliyiinta teheraan uu kula yeelanayo wadahadallo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee iiraan booqashada ayaa kusoo aadaysa iyadoo xiisada gobolka bariga dhexe ay cirka isku shareertay islamarkaana hay-adda caalamiga ah ee tamarta nukliyeerka ee i a e a ay iiraan ku eedeysay wadashaqeyn la-aan ku aadan baaritaanada iyo arrimaha kale ee ka taagan iiraan ayaa sanadihii u dambeeyey hawada ka saartay qalabkii la socodka hay-adda ee xarumaheeda nukliyeerka waxaana ay mamnuucday kormeerayaasha sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay ruushka ayaa qorsheynaya inuu qabto dhoolotus militari oo loo adeegsanayo hubka nukliyeerka ee aagga dagaalka sida ay maanta ku dhawaaqday wasaaradda gaashaandhigga tallaabadan ayaa timi maalmo kadib markii aqalka kremlinka ay si caro leh uga jawaabeen hadaladii mas-uuliyiinta dalalka reer galbeedka ee ku saabsanaa dagaalka ukraine iyo ruushka iyadoo moscow ay ka digtay in xiisadaha reer galbeedka ay sii kordhayaan wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dhowlatusyadan ay jawaabo cad u yihiin waxa ay ku tilmaantay hadallada kicinta ah iyo hanjabaadaha saraakiisha reer galbeedka qaarkood ee ka dhanka ah ee moscow waa markii ugu horreysay ee ruushka uu si cad u shaaciyo ama uu ku hanjabo dhowlatus militari oo hubka nukliyeerka ah ku dhawaaqista ruushka ayaa u muuqatay digniin ku socota xulafada reer galbeedka ee ukrein oo ku lug yeeshay dagaalka qaar ka mida dagaalka halka qaar ka mid ah saaxiibada reer galbeedka ee ukrein ay horey walaac uga muujiyaan hurinta colaadda iyadoo laga cabsi qabo inay ka gudubto ukrein oo ay isu bedesho dagaal u dhexeeya neto iyo ukrein dhegeystayaal warkeeniina waa naga intaa halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington dowladda israa'il ayaa dadka ku dhaqan bariga magaalada rafax ku amartay inay u guuraan deegaan kale oo ay ku jirto khan yunis iyadoo la filayo inuu bilowdo howlgal militari oo ay in muddo ah ku hanjabayeen militariga israa'il warbixin ay qoreen v o a reuters iyo a f b ay warbixin ay qoreen v o a reuters iyo a f b waxaa inoo haysaa caashi ibraahim aadan
israa'il waxa ay diyaarinaysaa sida hadalka loo dhigay howlgal xadidan oo ka dhaca rafax afhayeen u hadlay militariga ayaa yidri waxaana lagu qiyaasay boqol kun oo qof in laga codsaday inay ka baxaan aagga daadguraynta israa'il ayaa horay digniino noocan oo kale ah u soo saartay xilli ay ku guda jirto ololaha ay ku ciribtirayso kooxda xamaas ee ka dagaalanta marinka khaza qaar badan oo ka mid a falastiiniyiinta ku sugan rafax ayaa u safray halkaasi si ay gabbaad u raadsadaan kadib markii israa'iil ay uga digtay inay ka baxaan qaybaha kale ee khaza khariidadaha ay bixiyeen militariga israa'iil ayaa horay u muujiyey aag bini'aadminimo oo ku teedsan xeebta khaza ee galbeedka khan yunis ku dhawaaqidda isniintan ayaa ballaarisay aaggaasi oo gaarsiinaysa dhanka waqooyi ee xeebta iyo sidoo kale bariga oo lagu daray khan yunis israa'il ayaa sheegtay in duulaanka rafax ay laga maarmaan tahay si looga adkaada xamaas halka maraykanka qaramada midoobey iyo kuwo kale ay ka digeen masiibo bini'aadminimo oo ka dhalan karta haddii israa'iil ay weerar baaxad leh ka fuliso dhulka ay gabbaadka ka dhigtaan in ka badan kala bar dadka reer khaza wakaaladda wararka ee royters ayaa soo xigatay sarkaal sare oo ka tirsan xamaas oo ku tilmaamay amarka daadguraynta rafax sida hadalka loo dhigay kacsanaan khatar ah oo cawaaqib yeelan doonta xogayaha difaaca ee maraykanka leod austin ayaa mar kale waxa uu ku nuuxnuuxsaday arrintan mar uu axaddii la xiriiray wasiirka difaaca israa'il yov galant war qoraal ah oo ka soo baxay xarunta wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka ayaa lagu sheegay in austin sida hadalka loo dhigay uu dib u xaqiijiyey siday uga go'an tahay in si shuruud la'aan ah loo soo celiyo dhammaan lahaystayaasha waxaanu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo howlgal kasta oo israa'iil ka fulinaysa rafax in lagu daro qorshe la aamini karo oo lagu daadguraynayo rayidka falastiiniyiinta laguna ilaaliyo socodka gargaarka bini'aadminimo wasaaradda difaaca israa'iil ayaa sheegtay in glant uu ku adkeeyey austin in loo baahan yahay in tallaabo militari laga qaado rafax islamarkaana aysan jirin wax kala doorasho ah hay-adda gargaarka qaramada midoobay ee falastiin ee unwa ayaa waxa ay ku sheegtay warbaahinta bulshada isniintan in howlgalka israa'iil ee rafax uu keeni doono sida hadalka loo dhigay dhibaato iyo dhimasho badan oo soo gaarta dadka rayidka ah iyo sidoo kale cawaaqib xun oo ay la kulmaan in ka badan hal milyan oo qof oo halkaasi ay hooy u tahay unwa waxa ay sheegtay inay sii wadi doonto joogitaankeeda rafax ilaa iyo inta suurtagalka ah ayna sii wadi doonto bixinta gargaarka nafta lagu badbaadinayo ee dadka kooxda xisbullah ee fadhigeedu yahay dalka lubnaan ayaa maanta oo isniina sheegtay in ay riday tobannaan gantaal oo lala beegsaday saldhigga israa'il ku leedahay waqooyiga israa'iil taasoo ay uga aargoosanayaan duqayme israa'iil ka geysatay bariga lubnaan oo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan saddex qof wakaaladda wararka qaranka ee ay maamusho dowladda lubnaan ayaa sheegtay in weerarka israa'iil uu ka dhacay magaalada layidhaahdo safri oo lala beegsaday warshad ku taalla bariga dooxada beka milatariga israa'iil ayaa sheegay in ay bartilmaameedsadeen xarun ay leeyihiin ciidamada xisbullah oo ku taalla isla degaankaasi israa'il ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamadeeda ay weerareen bartilmaameedyada xisbullah ee koonfurta lubnaan israa'iil iyo xisbullah ayaa si joogto ah isu weydaarsanayay gantaallo laysaga gudbinayay xadka tan iyo markii uu dagaalka khaza bilowday bishii oktoobar wadaxaajoodayaashu waxa ay isku dayayeen inay guul ka helaan wadahadallada xabad joojinta ah ee looga golleeyahay in si kumeel gaar ah loo joojiyo dagaalka iyo sii daynta lahaystayaasha ay weli xamaas ku haystaan khaza kadib markii aan wax horumar ah oo muuqda laga soo sheegin maalintii axadda wadahadal ay la yeesheen dhexdhexaadayaasha qatar iyo masar ayaa wafdiga xamaas ay ka dhoofeen magaalada qaahira si ay ula tashadaan hogaamiyahooda waxaana ay sheegeen in ay qorshaynayaan in ay ku laabtaan qaahira maalinta talaadada goor sii horraysay ayaa hogaamiyaha xamaas ismaaciil haniya waxa uu sheegay in kooxdu ay doonayso xabad joojin dhammaystiran oo soo afjaraysa sida hadalka loo dhigay gardarrada israa'iil oo dammaanad qaadaysa ka bixitaanka israa'iil ee khaza halka xamaas ay sii daynayso ilaa boqol lahaystayaal ah oo ay ku beddelanayso boqolaal maxaabiis ah oo ay israa'iil xirtay bayaan uu soo saaray ayuu haniya ku eedeeyey ra'iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu sida hadalka u dhigay sii socoshada gardarrada iyo ballaarinta dagaalka iyo burburinta dadaalada loo marayo dhexdhexaadayaasha iyo dhinacyo kala duwan kuwaas oo toddobaadyo aan ku guulaysan wadaxaajoodka xabad joojinta nooc kastaba ha ahaatee dhinaca magaalada qudusna netanyahu waxa uu diiday in la joojiyo dagaalka ka dhigaya xamaas in ay gacanta ku dhigto khaza islamarkaana khatar joogto ah ku ah maamulka yuhuudda ilawareedyo masaare ah ayaa sheegay in agaasimaha hay-adda sirdoonka maraykanka william banis oo sidoo kalena ku lug lahaa wadahadalladii hore ee xabajoojinta uu gaaray magaalada qaahira maalintii jimcihii maraykanka oo sida quwadaha kale ee reer galbeedka iyo israa'il oo ku tilmaamay xamaas koox argagixiso ah ayaa xamaas ku booriyey in ay heshiis la galaan warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in banis oo ah dhexdhexaadiyaha ugu weyn ee wadahadalka uu la kulmi doono netanyahu isniintan maanta ah
aaday u mahadsan tahay caashi ibraahim aadan oo nala socodsiinaysay warbixintii ay qoreen wakaaladaha idaacadda v o a wakaaladaha reuters iyo a f b dadka reer jaad ayaa isniinta maanta ah u dareeray goobaha codbixinta saddex sano kadib markii hogaamiyahooda milatariga uu xukunka la wareegay waa doorashadii ugu horreysay ee madaxtinimo ee ka dhacda gobolka saaxil ee afrika tan iyo markii mawjado afgembiye ah ay dalalka ku yaalla gobolka ka dhaceen warbixin ay qortay royters waxaa inoo hayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan falanqayaasha ayaa sheegaya in maxamed idriis debi oo awoodda dalkaasi la wareegay bishii abril ee labada kun iyo koob iyo labaatankii maalintii ay kooxo hubaysan dileen aabbihiis idriis debi oo dalkaasi muddo dheer soo maamulayay ay u badan tahay inuu doorashadan ku guulaysto inkastoo ninka ugu weyn ee mucaaradka ah uu soo jiidanayay dad aad u badan oo ka qaybgelaya ololihiisa doorashada debi ayaa ballan qaaday inuu ammaanka si weyn u horumarinayo uu xoojinayo kala dambaynta islamarkaasina uu sare u qaadayo wax soo saarka dhinaca korontada codaynta ayaa ku soo aadaysa xilli ciidamada maraykanka ay si kumeel gaar ah uga baxeen jaad oo ah dal xulufo la ah reer galbeedka kuna yaalla gobolka galbeedka iyo bartamaha afrika halkaasi uu ruushku saamayntiisa sii xoojinayo ayna ku badan yihiin kooxaha jihaadiyiinta ah goobaha codaynta ayaa furmay toddobadii subaxnimo oo saaka waxayna xirmayaan shanta galabnimo iyadoo siddeed dhibic shan milyan oo qof ay isku diiwaangeliyeen inay doorashada ka qayb galaan askarta dalkaasi ayaa codaynta waxay bilaabeen subaxnimadii hore ee axaddii natiijooyinka aan rasmiga ahayn ayaa lagu wadaa inay soo baxaan bisha mey koob iyo labaatankeeda iyadoo natiijada kama dambaysta ahna lagu wado in la shaaciyo shanta bisha juun haddii musharaxna uusan ku guulaysan codad ka badan konton boqolkiiba waxaa lagu wadaa in loo qabto doorasho kala reebta ah bisha juun labayolabaatankeeda tan iyo markii uu beddelay aabbihiis uuna noqday hogaamiyaha dalkan saliidda soo saara ee ku yaalla bartamaha afrika deebi ayaa weli sii ahaa mid xiriir dhuulo leh dalka faransiiska oo horay dalkan jaad u soo gumaystay ahna saaxiib muddo dheer iyadoo talisyada kale ee militari ee dalalka saaxil oo ay ku jiraan maali burkina faso iyo nijeer ay u sheegeen baariis iyo dalalka kale ee reer galbeedka in ay ka baxaan dalkooda ayna u weecdeen inay taageero ka doontaan moscow jaad ayaa weli ah dalka ugu dambeeya ee gobolka saaxil ku yaalla ay ku sugan yihiin ciidamo badan oo faransiis ah hase ahaatee maraykanka ayaa bishii hore waxuu ku dhawaaqay in si kumeel gaar ah ugu yaraan qayb ka mid ah ciidamadiisa uu dalkaasi uga saarayo isaga oo sheegay in joogitaankiisa uu sii wadayo kadib markii la qiimeeyo howlaha amniga doorashada kadib codaynta isniinta maanta ah ayaa iska hor keentay debi iyo ra'iisul wasaarihiisa sases masra oo horay u ahaa hogaamiye mucaarad ah oo dalkaasi laga masaafuriyey labadii kun iyo labaiyo labaatankii laakiin loo oggolaaday inuu dalka ku soo noqdo dabayaaqadii sannadkii hore sidoo kale waxaa tartamaya ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi albert bahimi badak iyo toddoba kale oo musharax yaaya dillo oo ahaa hogaamiye mucaarad ah oo la filayey inuu deebi kula tartamo jagada madaxweynaha inkastoo ay isku qabiil ka soo jeedaan ayaa la toogtay laguna dilay caasimadda injamayna labaatan iyo siddeeddii bishii febraayo waana maalintii lagu dhawaaqay xilliga doorashada la qabanayo badak ayaa ku eedeeyey masra inuu la shaqaynayo debi laakiin masra ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu soo jiidanayay taageerayaal aad u badan qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka iyo bulshada rayidka ah ayaa ku baaqay in doorashada la qaadaco waxayna soo xiganayeen walaac ah in doorashada ay suurtagal tahay in lagu shubto taasi ayaana sare u qaaday cabsida laga qabo in ay dhacaan rabshado doorashada madaxtinimada dalka muhiimad weyn ayay u leedahay sababtoo ah dadka oo dhammi waxa ay rajaynayaan isbeddel ayuu yidhi banyera yuyana oo wasiir iyo garsoore ka soo noqday dalkaasi nidaamka waa in loo qabtaa si hufan si looga fogaado khatar kasta oo iska hor imaad ayuu hadalkiisa sii raaciyey mid ka mid a taageerayaasha debi ayaa si kastaba ha ahaatee waxuu sheegay in uusan filayn in dhibaato ay dhacdo waxaan filayaa in doorashadu ay u dhacdo si wanaagsan oo nabad ah ayuu yidhi cabdulqaadir suugi oo ah arday siddeed iyo labaatan jir ah waxa aan filayaa inaan bannaanka u baxno oo aan codayno subaxda lixda bisha mey si aan u xaqiijinno guusheenna wareegga koowaad ayuu yidhi
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayey qaar ka mid ah soomaalida qurbaha ku nool ayaa xil weyn iska saara buuxinta kaalin bulshada badankeedu ay dareensan yihiin inay bannaan tahay oo ah qoritaanka buugaag sheekooyin dhacdooyin iyo caqli korin isugu jira oo loo qoro caruurta soomaalida ee ku nool wadamada dibadda amaba kuwa ku sugan dalkii hooyo buugaagta afka soomaaliga ku qoran oo dhowaanahan kusoo badanaya soomaalida qurbaha ayaa noqonaya xudun isfaham iyo wada sheekaysi dhex mara caruur soomaaliyeed oo ku dhashay amaba iyaga oo yaryar la geeyey wadamo badan oo ku yaala qaaradaha adduunka islamarkaana looga hadlo luuqado kala duwan laakiin marka ay af soomaaliga bartaan ay u sahlanaato inay isfahmi karaan sheekooyin isku mid ahna ay wada akhrisan karaan wariyaha v o eda sahre ciidlanuur ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegeysa guud ahaan tirada caruurta dunida ku nool ayaa sanadkan lagu qiyaasaa inay yihiin ku dhowaad laba bilyan oo caruura oo da-doodu ka yartay afar iyo toban jeer waxaa jira xeerar ay qaramada midoobay u dejisay xuquuq isku mida inay helaan dhammaan caruurtaasi dunida daafaheeda ku kala nool balse duruufaha dal kastaba u gaarka ah ayay nolosha caruurta ku suganina la deris tahay dalal badan oo dunida ka mida oo xeerarkaasi saxeexay amaba oggolaaday inay dhaqangelinayaan ayaan haddana awood u lahayn fulinta amaba dhaqangelinta xeerarkaasi cabdiraxmaan cali buraale oo daraaseeya xeerarka caalamiga ah iyo kuwa dowladaha ayaa sharaxaya xeerka qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo labaatanka iyadoo aanay jirin qaramada midoobay ayaa daadii ugu horeeyay ee ku saabsan xuquuqda caruurta janeefa lagaga wada hadlay laisuna adkartay taasoo markaa caruurta xuquuqdooda asaasiga ah ka hadlaya qodobo ka mid ah qodobo fara badan weeye laakiin qaar baa dee aasaasiya sida tusaale ahaan oo kale inuu qofku xaq u leeyahay noolaado inuu xaq u leeyahay in waalid teergareeyo ama daneeyo ama kuriyo uu jiro haddii waalidan jirin qaraabo ama cid kale ama dawlad cid kale oo da kafaalo qaata inuu jibiyo ah uu ku koro waxbarashada madadaalada kobcinta garaadka iyo waayaaragnimada caruurtu waa qayb ka mida xuquuqda caruurta ay asaasiga u leeyihiin balse ma wada helaan caruurta soomaalida ee ku kala nool daafaha dunida ayaanay qaarkoodis afaqoon islamarkaana ay yar tahay waxa ay wadaagaan ee ay ka sheekaysan karaan amaba isku fahmi karaan dad tiro yar oo qurbaha ku nool oo soomaaliya ayaa isku xil saara inay qoraan buugaag ay ugu tala galeen caruurta soomaalida ee qurbaha joogta nimco nuur waa macallimad wax ka dhigta dugsiyada dowladda ee magaalada helsinki ee dalka fiinland waxaanay qortay buugaag tiro badan oo ay caruurta iyo dadka waaweynba ugu tala gashay sidoo kale nimco waxay samaysay abkii amaba barkulankii ugu horreeyey ee caruurta soomaalidu aqoon kororsi ahaan u heli karaan si lacag lahaana meel kasta oo ay joogaan waxaan ahay hooyo waxaan ka shaqeeyaa iskuullada waxaan ahay macalin dhiga luuqada soomaaliga iyo diinta islaamka public schoolka helsinki waxyaabaha aan qoray waxaa ka mida oo ugu muhiimsan in aan u diyaariyo caruurta soomaaliyeed application google maaragtay play storeka ay kasoo baxsanayaan oo ah somali car games ay ku raadsan karaan magaca somali car games waa firiyey waa qayb ka mida dhaxalka aan rabo inaan caruurta soomaaliyeed u reebo anigoo runtii aada ugu faraxsan hawshaas waxyaabaha ugu badan oo maaragtay igu dhaliyo waqtigan xaadirka inaan wax qoro waxaa ka mid ah waqtiga adag oo bulshadeena ay ku jirto sidoo kaleeto buugaagta caruurta waa buugaag caruurta ku tarbiyeynaysa ama ku barbaarinaysa jacayl isdhexgelin kala dambeyn maadaama dhaqankeena uu ahaa dhaqan miyi uu u badan yahay sheekooyinka caruurta berigii hore loo qori jireen ay u badnaayeen sheekooyin caruurta lagu cabsigelinaya si aysan baadiyaha duurka ugu bixin oo dadqalato iyo reera guuraanaac iyo waxyaaba maaragta cabsi badan iyo libaax iyo shabeel iyo waxay socnay si ka bedelan sidaas ayaa waxaan maaragta go-aansaday in aan qoro buugaag la jaan qaadi karta nolosha casriga ah oo ah buugaag caruurta ay ka baranayaan waxbarasho ay ka baranayaan nidaam ay ka baranayaan maaragtay nolol ay ka baranayaan in la isku maaragtay tanaasulo ay ka baranayaan in la iscafin karo ay ka baranayaan in qofka uu leeyahay hibo isaga u gaar ah hibadiisaas uu aqoonsan karo dareenkiisa uu aqoonsan karo soomaalida ku nool dalka sweden ayaa iyaguna inta badan qabta kulan sanadle ah oo carruurta u gaara kaasi oo ay ka qayb galaan carruur badan qorayaal caana macallimiin iyo suugaanley dacallada dunida iskaga yimaada muuse maxamed ciise oo muuse dalmar ku magac dheer waa qoraa curiyey buugaag badan oo carruurta soomaalida ugu talagalay sidoo kalena wuxuu turjumay tiro kale oo buugaaga oo hore ugu qornaa afaf qalaad muuse wuxuu ka mid yahay dadka qabanqaabiya kulamadaasi ujeedadu waxa weeye in suugaanta carruurta waxyaabihii tarbiyadooda iyo aqoontoodaba ku saabsan in kor loo qaado carruurta codkooda la maqlo iyaga laga hadlo lalana hadlo marka waa barnaamij inta badan suugaanta xooga saaraya iyo tarbiyada carruurta bugaag aada u fara badan oo carruurta laga qoray iyo kuwa loo qoray ayaa meesha yaala qorayaal inta badan aanu dhowr wadan oo kala duwan oo sida maraykan iyo norway iyo denmark iyo waddanka iyo hargeysa oo kale iyo ayaanu inta badan noo yimaada ama carruurta laftigooda ayaan ka marnayn oo iyagun lagama sheekeynayo lagama hadlayo ee iyagaa riwaayadaa iyagu soo diyaariyeen carruur kataa da-doodu labiya toban jir ka yar tahay ay soo bandhigayaan sheek xaradun maaha ee qorayaasha imika xitaa qurbaha usoo baxay waxay alifeen sheekooyin carruureed oo casriya oo la jaan qaadaya nolosha casriga ah amaba noloshan maanta ay carruurteena dibadda joogta ay ku nool yihiin dhegaystayaal toddobaadka dambe ayaanu warbixintan lamida aanu ku eegi doonaa buugaagta ay qoreen qaar ka mida qorayaasha soomaalida ee ku sugan geeska afrika
aadii u mahadsan tahay sahraa ciidla nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay haddana waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka waxaana inoo hayaa mahad cali xidir
kulantuucana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ciyaaraha ee v o a oo toddobaadkiiba hal jeer aad ka dhegaysataan idaacadda v o a maantana barnaamijkeenan waxaanu ku faaqidi doonaa dhammaan kulamadii toddobaadkan laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida bremir liga siriada talaaniga iyo laligaha sbain waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya salmaan maxamed saciid oo kamid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee arsenal cabdulaahi hiliwla nuur oo kamid ah saxafiyiinta wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho iyo cabdixamiid abukar cali oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee man united dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay salmaan maxamed saciid oo aan wax ka weydiiyey dhammaan kulamada laga ciyaaray horyaalka ingiriiska iyo waxaabihii laga bartay isbuucan isbuucan waxaan ka baranay horyaalka dalka ingiriiska in weli tartankii u dhexeeyey kooxaha kubadda cagta manchester city iyo arsenal uu weli sidii ku socdo weliba dardar aad u xoog badan labadoodii ay bixinayaan dadaalkoodii aad u sarreeyo xitaa waxay sugu faanayaan goolal markaad fiiriso city waxay ku adkaatay shan gool iyo gool haddaanaan qaldaneen afar mar ayuu shaqada soo taabtay haalan arsenalna goor hore ay ku adkaatay saddex gool iyo eber marka waxaa halkaas ka dareemi kartaa in horyaalka mataqaanaa tartankiisii aad sare usii kacayo waxaana la filayaa in maalmaha ugu dambeeya la go-aamin doono horyaalka sidoo kale waxaa xusud mudan in kooxda kubadda cagta newcastle ayadana ay ka saramartay kooxda manchester united iyo chelsea kadib markay afar gool iyo gool sabtida kaga adkaadeen kooxda kubadda cagta banley sidoo kale waxaan ka baranay chelsea oo weli ku jirta maalmaheedii quruxda badnaa waxay shan gool ayagana kaga adkaadeen kooxda kubadda cagta westham united weli waxaa kacsan ninka la yidhaaho balmer oo ku jira maalmihiisii ugu fiicnaa intuu jelse kusoo biiray waxaan kaloo halkaas ka baranay in kooxda kubadda cagta aston villa hal gool iber ay guuldara kala kulantay kooxda kubadda cagta brighton marka loo fiiriyo kulamada kale intaan soo sheega ayaa mataqaanaa ka baranay tartankana weli waa sidiisii aad ayuu adag yahay waxaa la filayaa in ilaa maalin maalmaha ugu dambeeya uu gaari doono tartanka waa mahadsantaa salmaan waxaa siinaya cabdulaahi lowla nuur arsenal laba kulan ayaa u dhiman sida everton iyo man united oo ay gurigeeda old trafford ku booqan doonto labadaas kulan arsenal ma ka gudbi karta ayay kula tahay oo ma qaadi karta horyaalka ingiriiska haddiiba kooxda city la qabto waa mahadsan tahay markaan horta guud ahaan aan ka hadlo arsenal foomkay ku jirto xilciyaareedkan marka loo fiiriyo wuxuu ka fiican yahay xilciyaareedkii hore oo goor horeba ay isdhiibeen laakiin xilciyaareedkan waxaad arkaysaa in weli tartanka ku jiraan waxayna la tartamayaan kooxda kubadda cagta manchester city oo ah kooxda ugu awooda badan marka loo fiiriyo last six years ama lixdii sano ugu dambeysay horyaalka dalka ingiriiska marka su-aasha usoo laabtana waxay noqonaysaa kooxda kubadda cagta arsenal ma gudbi kartaa kooxaha everton iyo manchester united waxaan ognahay arsenal foomka ku jirta marka loo fiiriyo labadan kooxood ee wajahayso manchester iyo everton aada ugu fiican tahay marka loo fiiriyo probability ama macquul ahaanshaha inay arsenal adkaan karto kulanka markaan usoo galo marka kulanka manchester united ee hadda dhici doona waxay la tahay in kooxda kubadda cagta manchester arsenal wax walbay ku qaadato ay ka adkaan karto kooxda kubadda cagta manchester united inkastoo manchester united ay tahay koox aan waxay sameynayso aan la filan karin aan la saadaalin karin waatii ay ku dhegtay kooxda kubadda cagta liverpool markaan waxay la tahay in kulanka ay ka gudbi doonto ayagoo old trafford jooga kulanka xigana waa everton evertonna way ka gudbi karaysa ay la tahay maxaa yeele everton wax pressure ama saara uma socdaan inay uefa europe league ama ay ka qayb galaan champion iska daa conference league uma socdaan waxay taagan yihiin meelaha dhexe ee horyaalka dalka ingiriiska walwalna kama qabaan inay ay u laabtaan zero b ama relegationka inay u laabtaan mar waxay la tahay in arsenal ay ka gudbi doonto labadan kulan si fudud marka marka aan ku fiiriyo foomka ay ku jiraan iyo labada koox ay wajahayaan maalinta ugu dambeeyana laisla gaari doono tartanka horyaalka dalka ingiriiska waa mahadsantihiin gabagabadii barnaamijka aynu joognaa loolankii horyaalka sbain waa uu soo gabagaboobay oo kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa ku qaaday dhibco gaarayo toban dhibcood xilli kooxda yar ee jarona ay usoo gudubtay champions leaga bal waxaabihii laga yiray guusha kooxda kubadda cagta ee real madrid oo noqotay championka sbain haddii aan u gudba su-aashii horyaalka sbain lagu kala baxay horta marka hore waa alkaas waa ku daayo real ayaa qaaday iyadoo afar kulan ay ka dhiman tahay horyaalka sababaha keen waxaa ka mid ah in barcelona ay xaalada dhaqaale xume ay wajahaydo si lamid haddana dhaawacyo u raaceen oo xidigahooda muhiimka intooda badan dhaawacyo ay ragaadiyeen sida franco dijon iyo aruux oo kale ay in badan ka maqnaayeen isagan sidaas darteedna laga yaaba in horyaalka uu saas ku dhaafay sida kalena waxay noqon kartaa in barcelona tigeed iyadoo xun iska dhici jirtay real madrid sanadka laakiin tobanka dhinac ee hadda ku hogaaminada real lix ka mid a waxaa laga qaaday barcelona oo homan awey ayaa loo qaaday iyadoo real madrid naftigeed awooddeeda aan la xaqiiri karin sababahan waxaa keenay in real madrid kaliya hal guuldarre kasoo gaartay atletica madrid barcelona guuldarrooyin badana gaareen oo horta girona gadaal iyo hore u martay teeda kaleeta cusmaan dambeel oo kale oona aada u fiicna ahaa oo ka baxay oo booskiisa aada loo buuxinin realna ay xidiga muhiima ay la imaaday oo sida juli bilkan brahim diasi iyo xidigaha arda gulan oo kale inkastoo bosishano fiican uusan helin laakiin barcelona waxaa laga yaabaa in xilciyaaradka dambe ay soo kabsan doonaan ciyaartooy kale ay la imaan doonaan haddii ay xaaladaha dhaqaale ay ka baxaan laakiin real madrid waa koox hadda la dhihi karo kooxaha laba ama saddexda ugu fiican adduunka waqti xadirkan jaambaha meel fiican ay ku joogaan horyaal goor hore ku guuleyseen sababaasaana keeni karo in ay horyaalka ay ku guuleystaan aad baad umahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo kulankan kiis xiga dhammaantan isku duban waa mahad cali xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay mahad xidir oo nala socodsiinayey faaqidaada cayaaraha haddana waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii cumar dhuule codkaasi cumar dhuule ayaa u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo